halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
galab wanaagsan dhammaantiinba waa sabti soddonka bisha maarj sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaa idaacadda daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kalafadhigii koowaad ee kalafadhiga kulankii koowaad ee kalafadhiga shanaad ee golaha shacabka oo maanta koram la-aan u baaqday xildhibaano ayaa ku doodaya in kadib markii ay dalbadeen in laga dooda amniga ay xildhibaanada dowladda taageersanay soo xaadiri waayeen fadhigaasi qaraxyada waa isdabajoog amniga meesha ugu hoosee soo maraya in maanta oo kale qadiyadda nambar wan laga dhigto laga hadla ee ahayd amnigay ahayd in laga doodi waayo amniga waa nasiib darro aad bay nasiib darro u tahay waa wax shacabka soomaaliyeedna inay arkaan la raba baarlamaanka shaqadiisa meesha ay joogto baarlamaanka shaqadiisa inuusan gudanaynin dowladdii inay mas-uuliyaddeedii gabtay baarlamaankiina mas-uuliyaddiisu inuu gabaya isagana waxaan kaloo idin haynaa madaxweynaha somalilan oo maanta xilka ka qaaday wasiirada gaashaandhigga iyo warfaafinta oo lagu eedeeyey musuq maasuq
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambaryada iyo heesaha iyo dabcan qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
ururka taalibaan ayaa la sheegay inuu ciidanka dowladda afghanistan ka qabsaday degmada istaraatiijiga ah ee arganji khawa ee dhacda waqooyi bari ee dalkaasi kadib weerar culus oo ay xalay ku qaadeen taalibaan ayaa xoojisay weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda xilli uu socdo wadahadallo u dhexeeyo taalibaan iyo maraykanka kaas oo lagu tiigsanayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda siddeed iyo toban sano jirsatay ee ka taagan dalka afghanistan saraakiisha dowladda ayaa xaqiijiyey in maleeshiya hubaysan oo ka tirsan ururka taalibaan ay cagta mariyeen ciidamo joogay xarunta degmada arganji khawa ee gobolka badakhshaan kadibna ay la wareegeen deegaanka afhayeen u hadlay maamulka gobolka badakhshaan ayaa v o a da u sheegay in maleeshiyada weerarka soo qaaday ay dileen afar ka mid ah ciidamada booliska aroortii hore ee saakana askari ka tirsanaa ciidanka afghanistan oo loo malaynayo inuu ka tirsanaa taalibaan ayaa bar kontarool oo ku taala gobolka zabuul ee koonfurta afghanistan ku dilay siddeed askari oo saaxiibadiis ahaa khamiistiina weerar ay taalibaan ku qaaday gobolka khasni ayaa waxaa ku dhintay shan iyo toban ka mid ah ciidanka amniga ee afghanistan dowladda burundi ayaa hawada ka saartay laba warbaahinood oo caalami a islamar ahaantaasina kusoo rogtay shaqaalahooda xadidaad sida ay dowladdu ku dhawaaqday shalay kulan shalay ka dhacay caasimadda burundi ee bujumbura ayuu guddoomiyaha guddiga qaranka ee burundi nestor bankumagunzi ku sheegay hay-adaha v o e da iyo b b c da in laga mamnuucay inay ka howlgalaan waddanka burundi mamnuucistaasi oo isla shalayba dhaqan gashay ayaa shaqaalaha labada idaacadood ee caalamiga waxaa loo sheegay inaysan wax wara ka tabanin gudaha dalka burundi
shirkadda militariga ruushka ugu qaabilsan daabulidda hubka ayaa maanta sheegtay inay dalka venezuela ka bilowday tababar loo qabtay duulayaasha diyaaradaha qumaatiga u kaca ee militariga venezuela afhayeen u hadlay shirikadda rosen export oo ah garabka dhoofinta hubka ee shirikadda hubka samaysa ee ruushka ayaa sheegtay in tababarkani oo ay ka qaybgelayaan khubaro ka kala socda ruushka iyo venezuela uu bilowday jimcihii shalay tallaabadan waxay kusoo beegantay kadib markii toddobaad ka hor ay laba diyaaradood oo uu ruushka leeyahay ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada caracas diyaaradahaasi ayaa waday qalab militari waxaana ay cirka kusii shareertay arrintaasi qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan ruushka ayaa taageeray madaxweyne maduro halka maraykanka iyo konton dowladood oo kale ay hogaamiyaha sharciga ah ee dalkaasi u aqoonsadeen guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee dalkaasi huwan guedo
wasaaradda caafimaadka gaza ayaa sheegtay in ciidamada israa'il ay tuugteen wiil kow labaatan jir oo dhallinyaraha kaas oo ku dhintay weerarkaasi ay ciidanku qaadeen saraakiisha gaza ayaa sheegay in ninkan dhallinyarada ah magaciisa la odhan jiray maxamed sacaad toogashadaasi ayaa dhacday saacdo uun ka hor intaan la qorshaynin banaanbax weyn oo la doonayey in lagu soo beego sandguuradii ka soo wareegatay dibadbaxyadii rabshadaha site ee ka dhacay xadka labada dhinac ee israel iyo falastiiniyiinta oo hal sana hadda ka soo wareegtay dibadbaxyadaasi oo sidoo kale loo yaqaano dibadbaxyada maalinta dhulka ee carabta falastiiniyiinta ayaa waxa kuwa ku sugan israel ayaa waxay ahaayeen kuwo sidoo kale lagu maamuusayey geeri dhacday dii kadib markii lix carab falastiiniyiin ah oo dibadbaxyada ka qayb qaadanayay lagu dilay halkaasi dowladda masar ayaa isku dayeysa inay xabad joojin dhex dhigto israel iyo xamaas si markaasi loo joojiyo xiisadda
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa voice of america washington aan ku bilowna ee kulankii u horreeyey ee kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta u baaqday kooram la-aan in ka badan shan iyo toban xildhibaan ayaa guddoonka baarlamaanka u gudbiyey warqad ay ku dalbanayeen in ajendaha kulanka maanta lagu daro arrimaha amniga xildhibaanadan ayaa sheegay in xildhibaanada dowladda taageersan ay kulanka maanta ka baaqdeen sababo la xiriira ajendaha ay u gudbiyeen guddoonka warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle waxyar kadib markii xildhibaanada ay gaarta fariinta ajendaha waxaa si dhaqsaa u bilowday guuxa fadhiga maanta loo madalsanaa xildhibaano ka tirsan golaha ayaa gudbiye mooshin ay ku dalbanayeen in ajendaha maanta lagu daro ka hadalka amniga sidau fiyooda u sheegay xildhibaan axmed macalin fiqi ayadoo aan ka soo tallaabsannay dhismayaashii burburkii dhismayaashii argagixisadu ay burburisay annagoo ka soo tallaabsannay magaalo wada ooyeys in maantay golihii shacabka oo ah wakiillada dadka soomaaliyeed damiirkooda iyo dadnimadooda ka turjuma ka damqada oo tabashadooda soo gaarsiiya in wax laga qabto in maanta ajendana la kaga dhigo mawduucii dastuurka inkastoo dastuurku uu muhiim yahay haddana kulli maqaamin lahu maqaal wax kastaaba meel ay ku habboon yihiin baa jirta maanta waxay ahayd oo guddoonka golaha shacabka aan ka filaynay inay inta damiir iska raadiyaan inay soo bandhigaan dhibaatadan jirta fadhiga ayaa ku bilowda olole ka dhex jira xildhibaanada oo ku wajahnaa oduqaadista soo jeedinta xildhibaanada qaar waxaase markii dambe guddoonku uu shaaciyey in fadhigu u baaqda kooram la'aan tirada hadda joogto ah boqol iyo lix iyo toban kooram ma dhamma waxaan idiin sheegaynaa marka maalintii ugu horraysay oo la rabo fadhiga inuu furmo kalfadhigii shanaad fadhigiisii koowaad kooram haddaan weynay waxay la tahay arrin ceebteeda baarlamaanka ay ku soo noqonaysa waay waxaan sheegaynaa fadhigan fadhiga xiga waa isniinta kooram dhammaystiran ayaan rajaynaynaa kulanka annagana maanta maba furmine waa tagna kheyr idin rajayna insha allah waxaa bilowda gudux
ukaadiya ukaadiya aan aan aan dhegays aan isdhegaysanno xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ayaa ku eedeeyey xukuumadda inay kulug lahayd kooramla-aanta maanta dhacday xildhibaanada golaha shacabka nambar badan oo ka mida ayaa waxay gudbiyeen soo jeedin oo ah maanta in lagu daro ajendaha amniga in laga doodo markii ajendihii uu u tegey guddoonka ayna ay ahayd inay codgeliyaan si ajendahaasi loogu daro maanta loogu idaafeeyo kii hore uu jiray oo dastuurka ahaa marka dee markay caddaatay in ajendahaas laga hadlayo maanta ayay ku talagaleen xukuumaddii iyo golihii wasaaradda inay kooramka ay qabiyeeyaan sida muuqata marka kooramkii ayaa sidaa ku qabiyoobay xildhibaan cabdiraxmaan beene beene ayaa ii sheegay in baaqashada fadhiga ay tahay nasiib darro xilli amniga dalka uu sii xumaanayo in shalay iyo daraad wixii ka horreeyey toddoba maalmood toddoba maalmood ay qaraxyo joogta ay dhacayeen labaatan iyo saddexdii februari waxaan luusgaraynay xildhibaankii ugu da'da weynaa ee baarlamaankan marka la furiyey ee ugu da'da weyn noo jeergaraynaa ilaa laga doorto guddoomiyaha baarlamaanka jawaari waxaa labaatan iyo saddexdii maaj waa soddon maalmood gudahood waxaa naga dhintay wasiir ku-xigeen oo xildhibaan ahaa xildhibaan sakar ama wasiir sakar shacab soomaaliyeed oo tiradooda aan la cadidi karin oo aad u tiro badan baa dhimatay qaraxyada waa isdaba joog amniga meesha ugu hooseysoo maraya in maanta oo kale qadiyadda nambar wan laga dhigto laga hadla ee ahayd amnigay ahayd in laga doodi waayo amniga waa nasiib darro aad bay nasiib darro u tahay waa wax shacabka soomaaliyeedna inay arkaan la raba baarlamaanka shaqadiisa meesha ay joogto baarlamaanka shaqadiisa inuusan gudanaynin dowladdii inay mas-uuliyaddeedii gabtay baarlamaankana mas-uuliyaddiisa inuu gabaya isagana wasiirada ay farta ku fiiqeen xildhibaanada ayaa qaarkood jooga fadhiga waxaana gudaha baarlamaanka kula kulmay xildhibaan wasiir maxamed cabdi xayir maareeye dee kolley wasiiradu laba shaqay leeyihiin waa la ogyahay wasiiradu howlo adag ayay xafiisyada ka hayaan marka laakiin wasiirro badan baa jooga keligay maaha baarlamaankuna kolley sida ku qoran xeroosaadkiisa waxaa ah inuu guddoomiyuhu in baarlamaanku sagaalka bilowdo tobanka uu furmo tobanka hadduu furmi waayo hal saaca dib loo dhigaa kow iyo tobanka ayaa haddana guddoomiyuhu soo baxaa hadduu suuroobi waayona wuu xidhaa marka hab sharcigu u maray wasiir guddoomiyuhu fadhiyada khasaasiga ahaa wasiiradu safka horead ka muuqan jirteen muddooyinkii dambe xilli ololaha marka maxaa maanta keenay adaa ka arnaa wasiir buuxayo ku-xigeenno dhowraa jooga aawen xildhibaanada wasiirada ahaa ee fartimayda anigu ahaa anigu ma tira koobin laakiin waxaan aaminsanahay oo in badanoo wasiirra baan halkan ku arkay marka wasiirradu een, waa sidaan kuu sheego shaqooyinka ayay ku soo daaheen laakiin way joogaan wasiirradu way joogaan xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciilo siyaasi ruqadaa ah muddana ku soo jira golaha shacabka ayaa qaba in horosaadka uu yahay halka uu ka jira qaladka maanta dhacay ayna ahayd in saddex dalool hal meel laga dhigo fadhigu inuu ku furmi karo arrintaasna waxaa u sababa markii hore oo la samaynaya xeerka xeer hoosaadka baarlamaanka ayaan laga fikirin fikirka waa lagu kala duwanaa haddii la dhihi lahaay maalan saddex dalool oo hal dalool hadday fadhiyaan doodda waa la furi karaa saddex dalool oo laba dalool hadday joogaan waa la codayn karaa haddii la dhihi lahaa dhibkan lama geli lahayn kal fadhiga shanaad fadhigiisii koobaada golaha shacabka ayaa maanta ku bilowda kooram la'aan xilli arrinta ugu weyn isha lagu hayo soomaaliya gaar ahaanna muqdisho ay tahay amniga sii xumaanaya maalmihii dambe cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta xilalkii ka qaaday wasiiradii gaashaandhigga iyo warfaafinta ee somalilan xilka qaadistan ayaa timid kadib markii xeer ilaaliyaha guud ee somalilan dhowaan loo gudbiyey eedamo musuq maasuq oo ka dhan ah labadan wasiir warkan waxaa hargeysa ka soo dirtay wariyaha v o a sagaal mustafa xasan wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu madaxweynuhu xilka qaadis magacaabis iyo iskubeddel uu ku sameeyey xubno ka mida golihiisa waxa uu madaxweynuhu uu xilka ka qaaday wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan cabdiraxmaan guri barwaaqo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ciise axmed iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee somalilan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu xilqaadis uu ku sameeyey agaasimayaasha guud ee kale ah jamaal cabdilaahi maxamed agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga maxamed xuseen axmed dhabeeye agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka cabdikariin xuseen siciid agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha madaxweynuhu waxa uu magacaabis uu wareegtadani ku magacaabay mas-uuliyiinta kale ah cabdiqani maxamuud caataye fariid oo u magacaabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan sidoo kale maxamed muuse diiriye ayaa waxa uu magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee somalilan mas-uuliyiintan maanta uu madaxweynuhu xilka ka qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo hore loogu soo eedeeyey arrimo tuhun la xidhiidha dhinaca musuq maasuqa hase ahaatee dadweynaha reer somalilan ayaa u dhegtaagaya halka ay saldhigi doonto arrintani sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a dowladda sbain ayaa kala wareegtay dhigeeda britain hogaanka howlgalka militari ee midooda yurub uu kooxaha burcadbadeeda kaga ilaaliyo xeebaha soomaaliya tallaabadan ayaa qayb ka ah kala guurka ingiriiska iyo midooda yurub kadib markii ay britain go-aansatay in ay ka baxayso ururka midooda yurub antonio martorel oo ka tirsan saraakiisha sare ee ciidanka badda sbain ayaa xilka howlgalka loogu magacdaray atlana kala wareegay taliyihii howlgalkan major general charlie stigland oo u dhashay dalkaasi ingiriiska munaasabad ka dhacday saldhigga roota ee koonfurta dalka sbain oo sidoo kale ay xarun ku leeyihiin ciidamada maraykanka ayay labada taliye ku kala wareegeen mas-uuliyadda howlgalka ee ciidamada midooda yurub ay burcadbadeeda kaga difaacaan maraakiibta marta xeebaha soomaaliya xafladda xilwareejinta howlgalka atlana ayaa ku soo beegmay maalintii sida rasmiga ahayd ay britain uga bixi lahayd midooda yurub oo ahayd jimcihii shalay kuna beegnayd bisha maarso madaxii hore ee howlgalkan charlie stigland ayaa munaasabadda ka sheegay inuu xilka ka dhigayo isagoo aanan faraxsanayn markaan daacadda ka hadlo ingiriiska waxay u tahay maalin murugo qaran ah sidoo kale aniga ahaan waxay ii tahay maalin murugo maadaama aan wareejinayo xilka taliyaha ciidanka midooda yurub ee ilaaliya xeebaha soomaaliya laakiin antonio martorel iyo kooxdiisa ayay u tahay maalin farxadeed kuwaasoo taageero ka heli doona saaxiibadooda ka howlgala magaalada brest ee dalka faransiiska midowda yurub guddigiisa ayaa bishii juulaay ku dhawaaqay in xarunta howlgalka atlanta oo ku taala magaalada northwood ee duleedka magaalada london loo soo rari doono magaalada roota ee dalka sbain waxay taasi keentay in shaqooyinkii ay lumiyaan boqol iyo kow qof oo british ahaa oo ka shaqaynaya xaruntaasi xaruntii howlgalka ciidamada badda ee midowda yurub ee u qaabilsanaa ilaalinta xeebaha soomaaliya ee laga soo raraya ingiriiska ayaa ka mid ah dhowr xarumood oo uu midowda yurub ku lahaa britain taasoo ay lumin doonto dowladda ingiriiska sababo la xiriira kabixista ay ka baxayso midowda yurub taliyaha cusub ee howlgalka midowda yurub ee xeebaha soomaaliya antonio martorel ayaa sheegay waxa uu noqon doono howlgalkiisa howlgalka militari ee midowda yurub ayaa in uu ka qayb qaato ah sidii loo cabsigelin lahaa loogana hortegi lahaa ficilada guraacan ee burcadbadeeda ee xeebaha soomaaliya ayuu yiri midowda yurub ayaa bilaabay howlgalka ay ugu magacdareen atlaanta sanadka labada kun iyo sideedii si looga hortago kooxaha burcadbadeeda tirada maraakiibta ay afduubteen burcadbadeeda soomaalida ayaa sanadka labada kun koob iyo tobankii gaartay boqol lix iyo toddobaatan afduub halka sanadkina dhaafay ee labada kun sideed iyo tobankii ay ahayd keliya laba jeer sidaas waxaa sheegay howlgalka midowda yurub midowda yurub ayaa kordhiyey waqtiga howlgalkan waxaana la gaarsiiyey ilaa sanadka labada kun iyo labaatanka lacagta ku bixaysa sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka ilaa sanadka soo socda ayaa ah laba iyo toban milyan oo euro
warbixintaasi nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseennna waa v o a
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan magaalada muqdisho waxay ku jirtay xaalad jahwareer oo amni ah iyadoo magaalada ay ka dhaceen weeraro qaraxyaa oo ka badan toddoba weerar tan iyo laga bilaabo sabtidii aynu ka soo gudbnay sabtidii kooxda al-shabaab ayaa weerartay xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha halkaas waxa ay ku dishay dad meesha ku sugnaa uu ku jiro wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha waxaa sidoo kale goobta ku dhintay kooxii weerarka soo qaaday kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya ay soo gurmadeen islamar ahaantaasina ay kooxdaasi halkaasi ku dileen in ka badan toban ruux ayaa la sheegay inay weerarkaasi kudhinteenki bishan maaj ayaa gaari miino lagu xiray waxaa ku dhintay wiil dhallinyaro ah oo injineer ahaa iyadoo saddexlabaatankii iyadoo marka guud ahaan laisku geeyo weerarada toddobaadkan magaalada muqdisho ka dhacay ay ku dhinteen in ka badan soddon ruux ayna ku dhaawacmeen tirkole intaasi ka badan waxaa jiray dhaliilo loo jeedinayay hay-adaha amniga iyo guud ahaanba dowladda soomaaliya ku aadan inay ku fashilantay sugidda amniga magaalada muqdisho waxaa kaloo jiray jahwareer ka dhashay diiwaangelin ay sheegtay dowladda soomaaliya inay ku waday ciidamada dowladda soomaaliya oo sabtay in qaarkood ay mushaar la-aan ka cawdaan kana soo baxaan goobahoodii ay ka joogeen gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose dowladda soomaaliya ayaa hore u sheegtay inay dib uqaabeyn ku wado ciidamada xoogga dalka soomaaliya toddobaadkan shir looga hadlayay arrimaha amniga ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari shirkaasi waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada puntland toddobaadkan baarlamaanka soomaaliya ayaa kalfadhigiisii shanaad ka furmay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kalfadhigaasi furay waxa uu sheegay in dowladdiisu ay dadaal badan u gashay hirgelinta nidaamka dowladnimo waxaana uu tilmaamay muddadii ay joogeen in wax badan ay u qabsoomeen wax kalena aysan ilaayo hadda u qabsoomin dowladdiisa ay isku dayayaan inay xaqiijiyaan sidii ay amnigana u sugi lahaayeen waddanka soomaaliya nidaamyo kala dambeenna loogu soo celin lahaa dowladda soomaaliya ee toddobaadkan sheegtay in mowqifkeeda rasmiga ee buuraleyda golden hits uu yahay in dhulkaasi ay leedahay syriya isla mar ahaantaas inaan si sharci ahayn ku haysato dowladda israa'el go-aankan ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya toddobaadkan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in go'aan walba oo u aqoonsanaya buuraleyda golden hits inuu yahay dhul ay leedahay israa'il yahay mid baadila oon waafaqsanayn qaraarada caalamiga madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan saxiixay go'aan uu u aqoonsanayo buuraleyda golden hits inay tahay dhul ay leedahay israa'il go'aankaasi oo ay ka soo horjeesteen waddamo badan oo muslimiina guddiga doorashooyinka somalilan ayaa sheegay in doorashooyinka golayaasha aysan dhaafi doonin wakhtigii loo cayimay ee sannadkan arrintan ayaa waxaa v o w u sheegay guddoomiyaha guddiga oo isna waraysi siiyey v o w waxaanu anagu la hor tagnay oo guurtigu iyaga arbacadii noo soo qoray waraaq sabtidii baanu hor tagnay xog waraysi bay ahayd xog waran bay ahayd xog warankiina waan isku fahnay afkayagana marna ma aha anagoo ah commishinkii u xil saarnaa doorashada inaanan ama qaban karayno ama ma qabsoomayso way qabsoomaysaa waana laysu imanayaa doorashaduna ma dhaafayso labada kun iyo sagaal iyo tobanka dhinaca kale antidhowraha somalilan ayaa lagu soo warramayaa inuu u gudbiyey xafiiska xeerilaaliyaha guud baaritaan la xiriira eedamo musuq maasuq oo loo jeediyey in loo haysto wasiirada warfaafinta iyo gaashaandhigga ee somalilan sidoo kale eeddaas waxaa loo haystaa agaasimayaal ka tirsan wasaaradda warfaafinta intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gabagabaynaya dhegeystayaal tani kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo noo soo diyaariyey nalana socodsiiyey barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka halkaaad nagala socotaanna waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim oo toddobaadkan dhambaallada way fara badan yihiin dhegaystayaal badan ayaa dhambaalla soo qortay annagana heesaan ugu laraynaa
dhambaalka ugu horreeya waxa uu caasha naga soo gaaray isaaq huud nuur aadan iyo cabdishakuur nuur aadan iyo cabdinaasir nuur aadan iyo cali khaliif iyo yuunis ibraahim guuleed mustafe maxamed iyo salaad maxamed saliimo xasan cabdi bishaaro cumar iyo maryam nuur aadan iyo xakiimo nuur aadan iyo dhammaanba reer ibraahim guuleed iyo reer cabdiwahaab cali macalin waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka duniyada qaarkood waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad farxad la gaarsiiyaan burhaan ibraahim guuleed guulow iyo shaahido cabdiwahaab cali oo arooskood uu ka qabsoomay toos weyne degmada bardaale ee gobolka baay waxayna leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo mid aad bashbashii barwaa kala kulantaan iyo owlaad qeyr qabta anigana aamin ayaa raacinaya dhambaalkan dhinacayga ugu horreyna waxa uu naga soo gaaray suldaan maxamed cali geeddi iyo marwadiisa canab idriis daahir iyo carruurtooda oo kale ah farxaan maxamed cali iyo xaaskiisa iyo carruurtooda sharma arke maxamed cali iyo xaaskiisa iyo carruurtooda khaalid maxamed cali iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maxamed waa mahdi faysal maxamed iyo xaaskiisa cabdi maxamed cali ibraahim maxamed cali roodo maxamed cali iyo luul maxamed cali iyo seegedi iyo carruurtooda oo kale ah maxamed maahir axmed ducaale iyo farxiya iyo sidoo kale xayaad maxamed cali iyo seegedi iyo carruurtooda iyo amaal maxamed cali iyo seegedi iyo carruurtooda iyo khatra maxamed cali iyo ugu dambayntii filsan maxamed cali dhammaan reer cali geedi iyo dhammaan reer idris daahir oo dunida dacaladeeda kala jooga baa la yidhi waxay tahniyad dhalasho u dirayaan maxamed xaaji cabdiraxmaan xaaji ducaale iyo xaaskiisa bedriya aadan oo wiil ugu dhashay magaalada minnesota ee dalkan maraykanka wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdiraxmaan maxamed xaaji cabdiraxmaan xaaji ducaale aad baa loogu saabtiriyey cabdiraxmaan baa dhashay aabihiis waa maxamed awowgii waa xaaji cabdiraxmaan xaaji ducaalena lagama tegin waa tahay soo weyno ayaan leenahay oo noqo kii soo kora ee kaalin qaada ibraahimow bal heesta ugu horreysa barnaamijkan noo soo qabo caasha heesta ugu horreysa ee dhegeystayaashan u soo qabanayna waa hees ka mid ah heesaha ay ku luqayso fanaanada nimco jaamac
aaada buuraha u dheer haddaan sac weer u baxo amaan qaydarey u baxo oon barartiyo qayla diro baahidayda bilooga buuraha u dheer buurtayada buuraha u dheer haddaan caarey u baxo amaan marmaar u baxo oon barartiyo qayla diro baahidayda bilooga toban jirkii ii taawada aan galay toban jirkii ii taawada aan galay iyo tilma'aanta halkaan ku waday tusmare eerkaan oon u dayin tacab khasaar bay igu wadaan toban jirkii ii taawada aan galay toban jirkii ii taawada aan galay iyo tilma'aanta halkaan ku waday tusmare eerkaan oon u dayin tacab khasaar bay igu wadaan haya adday hudhnaya la hobalin hobalowa
aad bay u haystay fanaanada nimca jaamac bal dhinacii dhambaalada markale ibraahim oo dhinacaaga waxaan noo baaqayaa farxiyo xuseen maxamuud iyo iqraax xaaji abuukar iyo shamse maxamed axmed iyo shamso ciise kuulow amran ciise kuulow iyo shariifo cabdulaahi maxamed ruweydo cabdulaahi cali sow ridwaan maxamed xuseen iyo liibaan cabdulaahi maxamed iyo muxudiin cabdulaahi maxamed ismaaciil cabdulaahi maxamed munasar cabdulaahi maxamed sayid cumar cabdulaahi maxamed iyo sulaymaan cabdulaahi maxamed iyo saabir cabdulaahi maxamed ha ka tegana bay yidhaahdeen yuusuf cabduqaadir yuusuf dhammaan dadkaasna waxa ay hambali u darayaan sharmaarke cabdulaahi maxamed iyo ayaan ciise kuulow oo gabray ugu dhalatay muqdisho waxayna leeyihiin gabadhaasi waxaan ugu ducaynaynaa inay noqoto tii si weynaata oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamin ayaa leena anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray axmed sheekh cabdi iyo cabdulaahi cali faarax liibaan cabdi madoobe iyo bile xasan nuur doctor siciid cumar carabey iyo cabdinaasir cabdulqaadir islow geese iyo macalin maxamed cabdi waxa uu ku magac dheer yahay qaroofow dhammaantood macalimiinta dugsiga sare ee debley waxaay hambalyo leeyihiin nabadoon buuqaay cabdi jeelle iyo marwadiisa oo ay gabarh ugu dhalatay degmada buulo burte ee gobolka hiiraan waxay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin heesta kale barcaasho adiga ayaan ku daynayaa waa heesta labaad ee barnaamijka ay dhegeystayaasha dhagaha u taagayaan soo mah waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan waa heesta daraato
nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabadkaaye waa u dog dabadkaaye nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabadkaaye waa u dog dabadkaaye
albigidhagyada hablamood yow
నిందవాలనాడు రుచిన యువదాము నిందవాలనాడు రుచిన యువదాము హద్దు రొప్పుగోరు హద్దు రొప్పుగోరు مطري مقوياني تبكي عشقه مطري مقوياني تبكي عشقا مكو قبل مكو قبل مكو قبل makugube makugube makugube madare maqoyaani dabkii cashaqu madare maqoyaani dabkii cashaqa makugube makugube makugube makugube makugube makugube damaqday dahab lamuudiyey daraadee daraate daraate daraate maxaa ku gadhe daraate daraate daraate daraate maxaa ku gadhe waa tahay duraato cabdulaahi cumar xarago iyo kansi aadan codkoda haddaan intaas ku dhaafo dhankii dhambaalada tuuqiyo isaaq aadan iyo xaawo isaaq aadan iyo leyle isaaq aadan sukorey isaaq aadan iyo janaay isaaq aadan iyo caddey isaaq aadan iyo cafoon isaaq aadan cali isaaq aadan sulaymaan sheekh xasan iyo waxay yidhaahdeen falastiin khaliif yuusuf faysal maxamed bakaar cabdicasiis maxamuud cabbaas iyo korneel waraabe yaasiin ibraahim mascuud shariifow isaaq uulow nasro caynab xaawakiin xaliimo caddey iyo caddey caddaani dhammaan reer isaaq aadan oo kala jooga soomaaliya iyo duniyadda caladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan xasan isaaq aadan iyo faadimo ibraahim barrow oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasna waxaa loo bixiyey xamse xasan isaaq xamse soo weynow noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhambaalkan aan soo qabanayana waxaa ugu horraysa ayeeye macaan ayaa lagu soo bilaabay batuulo aadan maxamed hooyo wiile ibraahim aadan iyo dhammaan reer ibraahim aadan maryan luula ku jirta xaawo dhoof aamino aniga qudheeda dhinacaa naga jira qasiido nasro iyo sidoo kale cabdulqaadir cali xasan daahir aweys iyo dhammaan reer ibraahim iyo sidoo kale ayeeyo owliye xasan hooyo bishaaro dhoore iyo sidoo kale aabe cabdulaahi wardheere abti ibraahim maxamed yarow xasan dhoore bardaad iyo maxamed dhoore bardaad iyo aadan dhoore bardaad iyo siyaad cabdulaahi guwa baa la yiri iyo abti nuur dhoore bardaad dhammaantood waa abtiyaal waxaa sidoo kale ku jira abti maxamed dhoore bardaad iyo farxaan dhoore bardaad iyo habaryar aamino dhoore bardaad iyo xaawo dhoore bardaad xaawo maxamed yarow cabdifataax cabdulaahi wardheere cabdikariim cabdulaahi wardheere ubax cabdulaahi wardheere cabdinajiib cabdulaahi wardheere iyo cabdirashiid cabdulaahi wardheere saabriin cabdulaahi wardheere iyo sahrakiin cabdulaahi wardheere iyo bilaal cabdulaahi wardheere cabdulqaadir xaaji salaad xasan iyo cabdiraxmaan cadow guuleed jibriil iyo abshir baashow muuse iyo ifraax jimcaale mukhtaar dhammaantood iyagoon kala harin dadkani oo aniganaan bartanka uga jiro ibraahino waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaana la soo koobi karin abshir cabdulaahi wardheere iyo mako daahir maxamuud oo afar iyo labaatankii bisha maarso ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka arooskooda uu ka dhacay gobolka liibaan ee dalka ethoobiya waxa ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabo rabbahaydinka la siiyo qoyskii lagu nasto ee lagu nagaado rabbahaydinka dhigo aamiin aamin waxaa noo baaqaya cabdiraxiin axmed nuur solar iyo maxamed axmed nuur solar xaawo axmed nuur solar iyo faadimo axmed nuur solar aamino axmed nuur solar iyo xabiibo axmed nuur solar waxayna taaniyad u dirayaan axmed faarax cali iyo xaliimo daahir karine oo arooskoodu uu ka qabsoomo bay yidhahdeen guriceel waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaas waxaan leenahay ha noqdo kii ay bashbash iyo barwaaqo iyo raaxo iyo ulaad kheyr qabtaba ay kala kulmaan adeer maxamed cali iidle adeer maxamed cali iidle iyo aabe cabdulaahi cali iidle eedo cibaado cali iidle eedo xaliimo cali iidle reer axmed siyaad hooyo salaado axmed siyaad muxubo axmed siyaad iyo xulbado axmed siyaad iyo cabdulqaadir axmed siyaad iyo reer sheekh cali xirsi waxay kale yihiin awoowe xasan sheekh cali xirsi iyo dhammaan reer sheekh cali xirsi abdixasan baa ku jira deeqa sheekh cusmaan xidig baa ku jirta dhammaantoodna waxay hambaliyo leeyihiin ditoresa ayaana xasan maxmed iyo ibraahim cabdulaahi cali oo arooskoodu ka dhacay degmada wardhigle ee magaalada muqdisho toddobiyo labaatankii bisha maaj ee aanu ku jirno waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qaban rabbaha idinkala siiyo aamiin heesta xigta waxaan dhegaystayaashan u soo qabanaynaa codkii axmed muuge liibaan iyo heestii tiiraayo
taariikhda dunida yadoo isdabatal ninba meel ku turte taariikhda dunida yadoo isdabatal ninba meel ku turte aniguna tusmayso qayrkay halkuu tegay u tabaabulshayste aniguna tusmayso qayrkay halkuu tegay u tabaabulshayste taageera lahayow arrintaydan kala tal adaabtoosin karaye taageera lahayow arrintaydan kala tal adaabtoosin karaye kabaalada adduunkeen inkastaba u taalla anigay i turqdo kabaalada adduunkeen inkastaba u taalla anigay i turqdo tagogahay jabiso ka tallaabsan waayo waaniganta soobe tagogahay jabiso ka tallaabsan waayo waaniganta soobe taageera lahayow arrintaydan kala tal adaad toosin karaye taageera lahayow arrintaydan kala tal adaad toosin karaye laxadiyo tamaraya xoogay jacayliga tan roomba turuqiyo laxadiyo tamaraya xoogay jacayliga tan roomba igu tiir shaygeedo xadhig igu tigtigayo waan fiicayaaye igu tiir shaygeedo xadhig igu tigtigayo waan fiicayaaye taageera lahayow arrintaydan kala tal adaad toosin karaye
dhambaalkan ibraahimn soo qabanaya waa dhambaal dheer dadka dirayana waxaa ugu horeeya reer cali bardacad iyo reer cumar burle eg waxaana ay kale yihiin ayeyo madiino dhuxulow rooble abti cabdiweli cali bardacad iyo hooyo dhoofo cali bardacad iyo habaryar mulki cali bardacad iyo habaryar baa la yidhi yaasmiin cali bardacad waa dhammaan ilmo cali bardacad habaryar cadar baa ku jirta awow cumar baa ku jira burle-eg iyo sidoo kale abti cabdikariim cumar burle-eg iyo habaryar caasho cumar iyo habaryar faadumo cumar burle-eg waxaa dhambaalkan sidoo kale ku jira reer maxamuud cismaan jiir sida baa la yidhi oo uu ugu horeeyo abe maxamuud cismaan siyaad adeer daahir feerayare baa ku jira iyo sidoo kale adeero kale dhambaalkan ku jira iyo eedooyin lagama soo tegin adeer cabdiraxmaan maxamed adeer liibaan aadan iimaan iyo eedo deeqo aadan iimaan iyo eedo sacdiyo maxamed cismaan eedo madiine maxamed cismaan eedo nasteexo maxamed cismaan iyo eedo farxiyo maxamed cismaan ikraan xasan maxamed iyo ismaaciil xasan maxamed iyo zakariya xasan maxamed iyo cabdishakuur cabdulaahi yaxye iyo marwadiisa duniya cabdulaahi waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan ibraahim cabdulaahi cali iyo afadiisa ditoresa ayaan xasan maxamed baa la yidhi oo toddobiiy labaatankii bishan maaj ku aqalgalay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxaana aanu leen haba yidhaahdeen isku waaro obad khayr qaba kala hela gabar iyo caano wiil iyo caano dhamaalkana waxa uu nooga yimid maxamed bootaan raaga bootaan iyo waxay dhahdeen zakariya raaga bootaan iyo hawle bootaan iyo bashiir maxamed bootaan iyo cabdi diriye sugule faadumo maxamed bootaan iyo maryama maxamed bootaan iyo mawliid maxamed mahad maxamed ayroobe cawle bootaan iyo ayuub cawle bootaan iyo cabdikaafi hawle bootaan iyo waxay yidhahdeen shukri aadan dadkaasi waxay kala joogaan baaltaag gaalkacyo garowe balliwanaag iyo qabridahar waxayna taaniyad u dirayaan maxamed bashiir maxamed bootaan iyo hibe cabdi diiriyo sugule oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay baaltaag waxaynay leeyihiin meherkaas idiin horseedo guur qeyr qaba oo aad ku faraxdaan aamina ayaa la dhaha anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray qabuul muxiyadiin mukhtaar iyo binti muxiyadiin iyo ayatiin xasan aadan iyo caasho yacquub iyo cabdi yacquub iyo sidoo kale saciid yacquub iyo dhuubo macalin xuseen iyo saciid ibraahim iyo cadey ismaaciil iyo samiira waxaa sidoo kale dhambaalkeena ku jira deeqo maxamed iyo adeer faarax shacbaan salaad iyo adeer aadan xasan sambul iyo adeer iimaan cabdow iyo fardowse maxamed iyo cabdifataax daahir maxamuud ismaaciil daahir maxamuud waa dhammaan ilmo daahir maxamuud shikinow waxaa kaloo ku jirta wardo daahira ku jirta cabdirasaaq daahira ku jira oo naani lagu naaneysa iyo cabdiweli daahir iyo cabdiqani daahir iyo cabdiraxmaan daahir iyo xaawaxiish iyo cabdifataax usnaa xaaji iyo khatra maxamed nuur iyo nimco maxamed carab iyo tamiima ibraahim xasan iyo sahre cusmaan xaaji iyo macalin naasir iyo cabdinajiib xasan iyo cabdiweli ismaaciil maxamed cabdifataax farxaan cabdifataax sudays cabdi sheekh iyo ugu dambayntii abti imaan ibraahim aadan waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo aan la soo koobi karin yaanan ka tegin waxaa kaloo ku jira cabdulqaadir xaaji salaad xasan iyo cabdiraxmaan cabdow guuleed jibriil iyo abshir baashow muuse iyo ifraax jimcale mukhtaar dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadina lasoo koobi karin u dirayaan abshir cabdulaahi wardheere iyo marwo mako daahir maxamuud marwo la yidhi haddaaba la guursada waa tahay waa marwo mako daahir maxamuud iyo abshir cabdulaahi wardheere oo afar labaatankii bisha maaj ee sanadka laba kun sagaal iyo toban aqalgalkooda uu ka dhacay gobolka liibaan ee dalka ethoobiya waxay leeyihiin isku waara oo noqda qoyskii kala helaa ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caanona loogu duceeyey aniguna waxaan leeyahay aamiin xaggii heesaha ayaan mar kale jileecinaa hayga baaqan iyo kooxda guulban
yahibogiya barkay baabte bokaan halisanan baahne kabaydhimahitan tan rabne waan mirardanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega ar badadigu beega bariyahibogiya barkay baabte bokaan halisanan baahne kabaydhimahitan tan rabne waan mirardanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega arbada digu beega
وعطيتي تيتانيك ستيديو عينو بشر ليه عينو بشر ليه هيا باخنا إبانو هيا باخنا إبانو هيا باخنا إبانو هيا باخنا إبانو ألينا دوشة ودلينا البايل جعلتا مارتين أبكينا بدني أهتينا بوحو بايل جعلتا مارتين هيا هيبوغي يبر كي بابتي بوكان هاري سنان باهني كبيري ما هي تن تن بربني وعن بلعبنا مبافيناي بدا ديغو بيغا أربدا ديغو بيغا أربدا ديغو بيغا داريا هيبوغي يبر كي بابتي بوكان هاري سنان باهني كبيري ما هي تن تن بربني وعن بلعبنا مبافيناي بدا ديغو بيغا Arbada de Gubega. Arbada de Gubega.
وعبيتي تيتانيك ستيديو
Tano banaye. Aino bashale. Tano banaye. Aino bashale.
walimaboganina mabemba walimaboganina mabemba walimaboganina mabemba walimaboganina mabemba dalayda duushe oo dalaydhale bayani jacaylka maaragte dadkiina badale ahortayda buuxo bayani jacaylka maaragte Ayya hibogiya barkay babte. Bokan hari sanan bahne. Kabayri mahi tan tan brabne. Waan beladanan bafinaye. Bada de Gubega. Arbada de Gubega. Arbada de Gubega. Dariya hibogiya barkay babte. Bokan hari sanan bahne. Kabayri mahi tan tan brabne. Waan beladanan bafinaye. Bada de Gubega. Arbada de Gubega.
dhambaalka ugu dambeeya dhinaceegan ibraahimna waxa uu naga soo gaaray marka hore baa layidhi waan idin salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka bacda salaan baa layidhi waxaanu kala nahay weriye cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan wuxuu ku magac dheeryahay gacmo dheere iyo naley macalin daa'uud iyo najmo macalim daa'uud iyo faadumo yuusuf wiilow iyo shiino yuusuf wiilow iyo nuurto yuusuf wiilow faadumo cabdi ciro iyo caruurteeda habaryar xabiib oo maxamed ibraahim iyo caruurteeda iyo habaryar batuulo sheekh cabdulcasiis iyo habaryar batuulo maxamed iyo habaryar nuurto maxamed ibraahim iyo abti aadan maxamed ibraahim iyo abti cismaan maxamed ibraahim dhammaantood waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahaniyad aroos hawada u marinayaan salebaan cabdi maxamed iyo marwadiisa nasro macalin daa'uud oo arooskooda uu ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay salebaan cabdi maxamed iyo nasro macalin daa'uud arooskooda ka dhacay muqdisho waxaanu ilaahay uga rajaynaynaa inuu noqdo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhabbaalkana wuxuu naga soo gaaray sheekh maxamed ibraahim xuubey iyo zeynab ibraahim shariif iyo cabdi fataax sheekh xuubey iyo cali xaydar sheekh xuubey iyo cabdulaahi sheekh xuubey yaxyo sheekh xuubey abuukar sheekh xuubey liibaan sheekh xuubey iyo cumar xuubey ibraahim iyo caruurtiisa iyo macalin cusmaan xuubey iyo caruurtiisa mukhtaar sheekh xuubey iyo cabdi xuubey caruurtiisa iyo khaliijo xuubey iyo caruurteeda iyo raaxo xuubey iyo caruurteeda ismaaciil maxamed cabdulle iyo ugu dambaysta shukri maxamed yuusuf waxaana ay dhammaantood taaniyad u darayaan axmed sheekh xuubey iyo faadimo ibraahim oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho waxaana gabadhaasi loo bixiyey sihaam axmed sheekh xuubey waxay leeyihiin allah ka dhigo tii soo weynaataa oo waalidkeed dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda manfacda aamiin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegeystayaasha oo naga tegin ibraahino bal haddaad soo qabatid noo soo qaba caasho waxaa ku luuqaynaysa fanaanada faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq heestana waa nabsi
aanan
heestaas ay ku luuqaynayso fanaanada faadimo cabdulaahi maandeeq ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay wadajirkeedu kugu soo jeediyeen caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doonno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
heesaasi faaduma cabdulaahi kahin maandeeq iyo qaar ka mid ah hoblada soomaaliyeed ayaa waxa ay gunaanadu ahayd barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee ibraahim dandure iyo caashucuud ay idinla socodsiinayeen heesaasi waan kusoo laaban doonaa markana puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa magaalada boosaaso ka sheegay in maamulkiisu uu wax ka qaban doonaa amni darada iyo dilalka magaaladaasi kusoo noqnoqonaya deni ayaa sheegay inaan la aqbali doonin in xilalka ay sii hayaan mas-uuliyiin aan doonayn inay dadkooda wax u qabtaan sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha v o a faaduma yaasiin madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni oo ay maanta kontaroolka magaalada boosaaso ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda puntland iyo dadweyne fara badan ayaa hadal uu ka jeediyey goobta soo dhoweynta waxa uu kaga hadlay arrimaha amniga magaalada boosaaso iyo dilalkii ka dhacay ee lagu qaarijiyey dad fara badan oo uu sheegay inay ka mid ahaayeen maarayihii shirkadda b n o ee dekedda magaalada boosaaso iyo suldaan bashiir muuse koonte oo kami isimada waaweyn ee buntland waxaa runtii wax laga xumaado ah dad caadaystay dadkeenna burmageyada ah inay maalin walba horteenna ku qashaan oo ugu dembeeyey suldaan bashiir muuse koonte oo runtii ahaa suldaan qiimo weyn ugu fadhiyey bulshada reer puntland meel kastoo joogtay oo ka qayb qaadan jiray nabadda ciddii falkaas gaysatay iyo falalkii kale ee ka horreeyey ee lagu diray baareeyihii dekedda bawl iyo inta la mida waddankan horumarkooda ka shaqaynayay dadkii isku dayey inay nolosha dhaafiyaan ulajeeddadooda waxay ahayd nolosha puntland inay gooyaan waxaan ballan qaadaynaa inaan si adag uga hortegayno dadka doonaya inay dadkeenna diiwindaameeyaan nolosheenna wax u dhimaan madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni oo la hadlayey mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ayaa sheegay inuu kursiga bannayn doono mas-uulkii xilkiisa gudan waaya waxaan ugu ballan qaadayaa cid kasta oo dadkaan dibindaabiyeyn jirtay inay booska u bannayso dhallinyarada rabta inay ummaddooda u shaqayso lama aqbali karo in kuraastii dawladda ay dad buuxiyaan aan doonayn inay dadka danahooda ka shaqeeyaan madaxweynaha ayaa sheegay inay la dagaalamayaan musuq maasuqa iyo ku tarkifalka awoodda dowladda dadka musuq maasuqa ka shaqeeya dadka hantiga boobo dadku leeyahay dadka awoodda la siiyo ku takrifala dadka iyagoo shaarka dawladda haysta tahriibta ka shaqeeya dadka iyagoo shaarka dawladda ka haysta ee u fududeeya amni darrada dadka wada waxaan inii sheegayaa nidaamka nidaamka dawladdan hadda curatay inuu saldhigeedu yahay isla xisaabtan waxqabad iyo wadajir in lagu gaaro horumarkaas safarkan madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni uu ku soo maray waddada laamiga ah ee u dhaxaysa garowe iyo boosaaso ayaa qaatay muddo saddex cisho ah isagoo ku soo hakaday magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar iyo magaalada carmo sidoo kale waxa uu madaxweynuhu la soo kulmay dadweynaha ku dhaqan degmooyinka ku teedsan waddada laamiga ah waxaana ugu dambayntii uu sheegay in ammaanka magaalada boosaaso ay si aada wax uga qaban doonaan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso aad iyo aad ayay u mahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac dhegaystayaal gabagabadii idaacadda ayaan soo gaarnay waxaan kusoo ganaanudaynaa heestaasi aad maqlaysaan ay ku loqayso faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq tan iyo caawo fiidkii toddobada intaan hawada ku kulmi doonno waa jamaal iyo nuur iyo bashiir abikar oo idinle sida iyo nabadgelyo